الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين maanta waa taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii bisha safar caama halaatiina wa arbaca mia wa alf kun iyo afar boqol iyo soddon taariikhda hijriga oo ah maalin sabtiga waxaa biidni rabbina subxaanahu watacaala aynu ka bilaabi doonaa fi masjidi nakiil oo ku yaala magaalada hargeysa kitaabka weyn ee aadka u qiimaha badan ee صaxiixu limaam الbukaari raximah llahu tacaala iyadoo waktigu aada u kooban yahay marka la eego xilligan aynu ku jiro waxaa darsiga insha allahu tacaala inta waktigu u isbedelaya aynu ka bixi doonaa lixda iyo afartan daqiiqo marka soddon daqiiqo waxaan dhaaminayaa kallay waktigu uu ku ururaya inagoo egeyna walaabaha waxa weeyaan shaqo tegaaya gaar ahaan ragga macalimiinta ee madaarista tegaya waxaa biidni illaahi tacaala intaynaan kitaabka gudagelin aynu ka horeysiin doonaa laba masalo oo masalada koowaad ay tahay man huwa alimaam lbukhaari bukhaari waa kuma masalada labaadna ay tahay maada tacrifu can صaxiixi اlimaam اlbukhaari maxaad ka taqaanaa صaxiix اlimaam اlbukhaari sababtu alise waa maxay mawduuca kitaabkani ka hadla waa maxay mustalaxaadkeeda erajixinta u gaarkaa bukhaari fi hada kitaab ee ay tahay aalibulcilmigu inuu fahmo inta aanu kitaabka gudagelin haddaynu ka horeyno bukhaari waa kuma imaam albukhaari raximah llahu tacaala tarjamadiisu iyo taariikhdiisu mid laga doyoon kara maaha laakiin waxaynu ka soo qaadan doonaa mukhtatafaat ama kelimaadkao kooban oo jawaanib kala duwan oo xayaatadiisa iyo noloshiisa khuseeya aynu ku tilmaamayno mana aha ujeedada aynu bukhaari uga waramaynaa inay noo noqoto arrintaasi taariikh iyo sheeko oo qura bal waxaynu rajaynaynaa arrintaa inaynu ka faa'idaysano duruus duruustaas oo ugu horeeya darsiga culuul himma inaynu ka faa'idaysano taariikhda bukhaari himma caaliya inaynu yeelano oo aynu u yeelano cilmiga iyo camalka labadaba imaam bukhaari waa abu cabdillaahi kunyadiisu waa maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibrahim ibnu lmugira ibnu bardi bardizbah sidaa wa صaxiixa in loo akriyo magaca bardizba aldirsi marka bardizba oo bukhaari awoogiya waa magac farisiya waayo asalkiisu waa faris imam bukhaari raximah llah waxaana luga farisiya magaca macnihiisu ku yahay azaaric ka beeralayda ee dhulka qota waxaanu ahaa ninkaasi min farisiya calaa diini qowmihi diintii majuuska ee farisiyiinta lagu yaqaanay haysto ayuu ahaa waxaana uu ku islaamay calaayadi alyamaan aljucfi ninkii la ohan jiray walihaada aljucfi marka la leeyahay qabiiladiisu jucfi ma ahayn ee waxaa loo nisbeeyey ninka alyamaan aljucfi nisbata wala oo sida ahlucilmiga qaarkood ay qabaan qofku haddii qof islaamnimadiisa sabab ugu noqdo weligiisa isaga ayaa walaaga ayaa sadexa walaa-u xilfin iyo walaa-u islaam iyo walaa-u cifqin wala macnihiisu yahay inay xulafaa madaashaambuul ay yihiin ka isaga layskuma dhaxlo marka ayaa laakiin lagu wada bixiyaa sida shekh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu tilmaamay oo shardi maaha labada qofka markooda bixinaya inay isku nasab iyo isku aftirsiin noqdaan laakiin qofku mar hadduu reerka ku tirsan yahay oo uu iyada dhex joogo uu dhex degan yahay oo xilfigaa uu la leeyahay sharca marta waa la bixinaya iyaguna waa ka bixinaya walaa cidqina waa qofku qofka uu xoreeyo isaga dhaxalkiisa leh cid fard iyo tacsiib ku dhaxasha haddaana meesha joogin walaa islaamna waa sidaas oo kale cinda bacdi culamaa bukhaari aabihiaa ismaaciil isaga laftiisu min ahli lcilmi ayuu kamid ahaa tarjama ayaanu ku leeyahy kitaabka atiqaaq la yihaahdo ee uu leeya ibnu xibbaan dabaqada afraad ee tiqaada ayuu ku sheegay ibnu xibbaan waxaanu tilmaamay inuu ka wariyay xamaad bnu zayd iyo imaamu maalik warawaa canhu alciraaqiyuun imaamu bukhaari laftiisuna wuxuu aabihii ugu tarjumeeyey kitaabkiisa weyn ee ataariikh waxaanu markuu aabihii u tarjumaynayey ismaaciil ibnu ibraahim ibnu mugiira samica min malik waxamaad ibnu zayd wasaafaxa ibna almubaarak waxaa ku haray kutubta qaarkood biyajay labada gacmoodba uu ku gacan qaaday ismaaciil bukhaari aabihii ahay cabdillahi ibnu mubaarak waxaa dhintay ismaaciil ibnu ibraahim isagoo bukhaari uu yar yahay fanashaa fii xijiri ummihi hooyadii ayaana soo korisay bukhaari raximah allahu tacaala wuxuu ku dhashay bukhaara waa magaalada ugu weyneyd bilaadka la idhaha maa waraa annahar maalin jumca salaadii jumca kadib saddex iyo toban cisho markii ay ka tageen bisha shawaal sanadkuna uu ahaa boqol iyo afar iyo sagaashan cajaa'ibta lagu sheegay tarjamadiisa ama taariikhdiisa marka laga waramaayo waxaa kamida isagoo yar inuu indhabeelay bukhaari kadibna hooyadu in fara badan ay u ducayn jirtay inuu ilaahay indhaha usoo celiyo kadib ay hooyadu ku aragtay riyo ibraahim alkhaliil calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yihi yaa aabihi qad radda ilaahu calaa ibniki basara bikatrati ducaai ilaahay subxaana watacaala inankaagii araggii waa usoo celiyey waxaana arrintaas sabaab waa ducadaadi faraha badnayd qisadaasi waxaynu xagga u leeyahay hunjaar ayaa ku wariyay fi taarikhi bukhaari laalakaa imaamka la haha kitaabka sharxi usul ictiqaad ahli sunna waljamaca baab lkaraamaat ayuu isaguna ku keenay ibnu kasiir laftiisuna albidaaya wanihaaya ayuu ku keenay dhacdooyinkii dhacay taarikhdu marka ahayd laba boqol iyo lix iyo konton halkaas ayaanu ku keenaya bukhaari taarikhii khilaafa safaxaad ayaa tarjamada bukhaari uu ku qoray oo kamida kitaabka albidaaya wanihaaya taana darsigaanu ka qaadanaynaa waxa uu yahay laba arrimood arrinta koowaad inuu bukhaari ahaa markiisa hore taarikhta waxaynu ka qaadanaynaa laguma gaaro sharafta iyo rifcada iyo saraynta nasab iyo abtirtiin ilaahay subxaana watacaala dadka wuxuu ku rafciyaa bilcilmi wataqwa yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma daraja bukhaari ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku kor yeelay cilmi iyo alla kacabsi arrinta labaada qisada ducada weli ku jirtaana waxay tahay haddii ay had ya jeeraale xanuunada waaweyn ee aan laga kicin amaba se inta badan aan laga bogsanaya ay kugu dhacaan ilahay aa ka quusan subxaana watacaala ilaahay baryadiisa farabada ilaahay subxaana watacaala wuxuu awood u leeya inu kaa dulqaado walihaada nabiy llaahi ayub ilaahay buu baryay subxaana watacaala ilaahayna dhibaatada waa ka dulqaado had iyo jeeraalana xagga dhakhaatiirta ayuu in xoogga saaraa markay dhakhaatiirtu caajisaan ay idhahdo waxba arrinkaa kama qaban karnana waynu istislaamnaa waynu isdhiibnaa xataa ilaahay subxaana watacaala ma barino si uu xanuunka ay nooga kor qaado imaam albukhaari waxaa cilmiga uu bilaabay iyadoo da-diisu aada ay u yar tahay sida alfiribri uu leeyahay maxamed ibn abi xaakim oo ahaa waraaq bukaari ee wuxuu le waxaa maqlay bukhaari oo leh ulhimtu xifd alxadiidi wa ana fi lkutaab waxaa laygu ilaamiyey xadiidka rasuulka inaan xifdiyo anigoo malcaamada ku jira qultu wakamataa calayka idaad imise ayay da-daadu waktiga ahay aada jeclaatay xadiidka inaad xifdido faqaala cashra siniina oo aqal toban jir ama waaban ka yaraaba markaataas waxaad sunifaa iyadoo da-diisu aada u yar tahay inuu cilmiga bilaabay lix iyo toban jir markii uu gaaday bukhaari wuxuu inoo sheegay inuu xifdiyey kutuba ibnmubaarak wa wakiic qaala wacarabtu kalaama haaulaa yacni asxaab ara asxaab abu xaniifa siqigooda ra'yi ku dhisanna isaga laftiisana inuu waktigaa yaqaanay uu tilmaamay bukhaarina raximah llahu tacaala asxaabu ra'yiga maadaama in fara badan axaadiista ay khilaafaan kana shadiidan calayhim waxaanaynu saxiixa ku arki doonaa in badan isagoo le waqaala bacdu nnaas dadka qaarkood waxay yidhaahdeen waxaanu uga jeedaa dadkaasi asxaabu ra'y abu xaniifa waa asxaabu iyo dadkii ka horreeya sida xamaad ibn abi sulaymaan sideedansi markuu gaaday wuxuu bukhaari noo sheegay inuu ahintay kitaabka qadaaya saxaaba wataabiciin kadibna uu qoray ataarikh taarikh lkabiir min cajaa'ib dunyaya madiina uu ku qoray cinda qabri nabiy calayhi salaatu wasalaam weliba bukhaari markaa ma haysan leyrkan galacda haya aynu hoos fadhino maanta waxaan qoraya uli kitaabkaas taariikhulbukhaari la yidhaahdo habeenada caddada ah bal hadda u fiirsada sida himadiisu ay u sarraysay iyo sida himadeenu maanta ay u liidato bal leyrkan hoos fadhino baleega oo had iyo habeen baxaya haddana aynaan ka faa'idaysanahayn bukhaarina leyrkiin markuu waayo habeenada caddada ayaa kitaabkiisaasi waxa weeyaan uu qorayay isagoo gaadi su-aala u yar tahay ayuu ka qayb geli jiray majaalista cilmiga ragga waaweyn ay fadhiyaan xaafid ibnu ismaaciil wuxuu hi kana bukhaariyu yaxtalifu macana ilaa mashaayik lbasra wa huwa hulaam anayagoo gaadi su-aal u yar tahay ayaabu rixilaystayba oo basro uu tegey marka isagoo inan yara ayuu xalaqaadka nagala soo qayb geli jiray buu leeyahy xaafid ibnu ismaaciil waxaa bukhaari raximah llahu tacaala safar u galay maqalka xadiidka rasuulka iyo raadinta cilmiga mashaayikhdii beledkiisa bukhaara ayaa markii hore cilmiga iyo xadiidka uu ka maqal soo maxamed binu sallaam an ku arki doona in badan isagoo ka wariyo saxiix iyo maxamed binu yuusuf albikandi iyo cabdullaahi bnu maxamed almusnadi saddexdaas sheekoo shuyuukhdiisa kuwa ugu caansan ka mida oo shuyuukhdii beledkiisa saxiixa waa kaga wariyey kadib waa u xajiyey iyadoo daadisu yar tahay isaga iyo walaalkii iyo hooyadii maka ayuu kaga hadhay walaalkii iyo hooyadii maka wuxuu kula kulmay alxumaydi cabdullaahi bnu zubayr oo ah sheekha uu ku bilaabi doono awal xadiid oo saxiixiisa sheekha uu ka warin doono oo ba sababta ugu ikhtiyaaray inuu xadiidka u horeeyo uu ka dhigo xadiidka xumaydina insha allahu tacaala markaynu gaadhno aynu tilmaami doona madina ayuu u gudbay haddana oo cabdilcaziiz aluwaysi iyo culimo kalaba oo xadiidka kaga qaatay intaa kadib waxa uu u rixilaystay ila alamsaar khuraasaan iyo shaam iyo masar iyo magaalooyinka ciraaq waa kale bukhaari dakaltu ila shaami wa misra waljaziira maratayn wa ila lbasra arbaca maraat wa aqamtu bilxijaaj waa makiya madiina sittata acwaam ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين ولهذا ما دام الرحلة إسرائيل فربناي يا مشايخ إسرائيل فربناي وياك بقائل كتبت عن ألف وثمانين نصا كل يسجد بقول الشيخ أيام حديثك قريبون ولا يجد ولا حديث شيء كما أحكم قريب في البخاري ليس فيه إلا صاحب الحديث صاحب الحديث كرة قال لي qaala lam yaktub ila can man qaala aliimaanu qowlan wacamal murjiya waxba kama qorin buuli iyo ahlulbidac ahlu sunnaha qaba aliimaan inuu yahay qowlan wa camal ayuu man ka qoray buli bukhaari raximah llahu tacaala waxaana xaafid ibnu xajar uu ku sheegay kitaabkiisa hadyu saariga mashaayikhdiisu inay ku soo kooban yihiin fii khamsi dabaqaat shan dabaqadood oo ay u hooseeyeen kuwa arbacadiisa la manzilo ahaa oo haddana cilmiga uu ka qaatay bukhaari lianna arajula laa yandur xataa yaakuda can man fawqahu wa can man duunah ilaa kibirka uu iska daayo oo cidda ka sarraysa cidda ka hoosaysaba cilmi haddii ay hayaan uu ka faa'iidaysto horumar xagga cilmiga qofkuma gaari karo kun iyo sideed boqol oo sheekh ayuu xadiid ka qoray bukhaari imise sheekh baad adigu xadiidaa ka qortay ama cilmi kale bal isu qiyaas waa rixlada intaa leeg waktiga ay dhacdayna aynu garanayno waxaynu dareemi karnaa sucuudaadka iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay qofka galay wakti aana diyaaradi jirin oo tareen jirin oonu gaari jirin bal laga yaabo badankeedu inay ahayd mid uu lugeeyey imaamu bukhaari raximah allahu tacaala oo kaabayaasha noloshuna ay daciif ahaayeen marray qaarkood saaidiba ay ka gaayisay intay ilaah buu kala kulmay mareynaysa oo dhibaatooyinka kamuwaajahatu min asucuubaat laakiin shicaarkooda iyo halkudhagooda u ahaa aimada cilmiga ummadda u xifdiyey sida yaxya ibn abi katiir uu yihi ee muslim uu ku wariyey fi kitaabi salaa laa yustafaacu lcilmu biraaxati ljasad cilmi laguma gaaro raaxo jidhka loo raaxeeyo raaxatulgasad nin ka tegey oo hurdada yareeyey oo cuntada yareeyey oo farabadiyey maqalka dhagaysiga iyo xifdiga iyo mudaalacad ayaa cilmi ka gaari kara waman carafa maa yatlub haana calayhi maa yabdul qofka gartay wuxuu raadinayo qiimihiisa wuxuu bixinaya wuu la yaraada hadday noqoto daal hadday noqoto gaajo hadday noqoto soo jeed hadday noqoto lug iyo dhibaato alkhaiib albagdaadi raximah llahu tacaala taarikhio taariikhu bagdaad la yidhaahdo tarjama xaasira ayuu u sameeyey imaam bukhaari raximah llah waxyaabaha uu sheegay ee dalabatulcilmigu inay maqlaan ay ku ciblo qaataan mudan waxaa ka mida cumar ibna xab alashqar ayaa wuxuu leeyahay bukhaari baan weynay ayaaman min kitaabati alxadiid bilbasra xalaqaadkii xadiidka ee ardayda ay fadiyeen xadiidka ay culimada ka qorayeen baanu ka weynay mana haynin lagu yaqaanin habsan fatalabnaahu fawajadnaahu fii beytin wahuwa curyaan waanu raadinay waxaana helay isagoo guri ku jiro qaawan dhar baan xidhnay waqad nafida maa cindahu walam yabqa macahu shay waxalaalo wuxuu hayay baa dhamaaday waxna uma hadhin wuxuu xataa rabeel siisto faijtamacnaa wajamacnaa lahu dara waanu isu nimi haddaanu nahay raggii ay ardaydooda ahaayeen daraahim baanu urnay xataa ishtarayna lahu tawda wakasawnaa uma indafaca macana fi kitaabati alxadiid taariku bagdad juska labaad sabxada boqol iyo sodon alada ufiirso waxaynu ka qaadanaa qisadaasi sabirka bukhaari calaa shadaa'id alcilmi wataxsiil waxaa kaleenu ka qaadanaynaa dalabat lcilmigu inay iska warhayaan oo yatafaqadu bacduhum bacdan siduu ahaa rasuulku calayh salaatu salaam saxaabinta mid kamida markuu aa ohan jiray ayna fulaan ebal xagge ayaa uu ka dhacay oo ka dhibaataysan waxa wala laga warhayo ninaan kitaab iibsan karin baa idinku dhex jira qaar boqol kitaab iibin karaana waa idinku jiraa marka waa in laiska warhayo qaar waxaa laga yaabaa badan inay indhex joogaan qaarna dharkooda ciidda uu ka batay qaar gaajaysa walaysa almu'min biladii yanaamu shabcaana wajaahu jaaj qofka muuminkiina maaha ka rasuulka tilmaamay mid seexda isagoo dharagsan jaarkiisuna uu gaajaysan jaarkana waxaa kamida aljaaru waxa weeyaan fi xalqati dar aw fi kursiyi adalaal ka aad jaarka ku tihiin xalqada cilmiga kursi aad ku wada fadhidaan markukuraas isu dhow aad ku fadhidaan iskuol ama madarasad ama macad haddii aad wada dhiganaysaan ibnu subur isaguna kitaabka sadaqaadka shaaficiya alkubra ayuu tarjamo ugu sooyey bukhaari juska labaad saxada labaad boqol toddoba iyo labaad waxyaaba kaasi uu sheegeen waxaa kamid a wuxuu leeyahy bukhaari raximah llahu tacaala aadam ibn abi iyaas baan u rexlaystay sheekha la odhan jiray fi casqalaan markii maalintii saddexaad aan la joogay nacam waxay la beeleen isbahaydu dabeetana meelahaasi xashiishka waxyaabaha lagu soo daadiyey cuntada dadka iska soo daadiyeen xashiishka waxyaabaha lagaga tegey ayaan guranayay buuri saddex maalmood markaan xaaladaasi ku jiray ayaa nimaanan garanahayn baa ii yimi deetana wuxuu diri kiish banaaniil ay ku jirto waxaana gu yihi amsik calaa nafsik ilaahay baa subxaana watacaala makraj u yeelaya qofka ilaahay ka baqda diinta rabbina subxaana watacaala xil iska saara wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib meel aanu filanahayna ilaahay waa ka arsaaqaya imaam bukhaari raximah llahu tacaala sida cilmiga uu ku dadaalayey cilmiga xaasilintiisa juhd iyo dadaal uu ku bixinaayey haddii ba tusaalayaal aynu ka soo qaadano waxau leeyahay maxamed ibn abi xaatim oo waraaq bukhaari ahaa wuxuu ahaa bukhaari marka safar aanu gallo ee guri aanu wada degno mid habeenkii kacaa fi leylatin waaxida hamsa casharata mara ilaa ishiriina mara shan iyo toban jeer ilaa labaatan jeer buu kacay mar walba fi kuli dalika yaakud lqadaax macnaa dad kale ma jiro madagta baasha la ilaahdo ayuu mar walba intuu qaato waxoogaan dab uu ka samaynayay fa yuuri naaran wa yusrif dab uu sidaa ku shidayo oo ku iftiinsanayay dabeetana markaasuu faa'iidada qalbigiisa ku soo dhacda si aanay u dhaafin oon u ilaabin ayuu qaydi jiro gabri jiro kitaabka uu ku qori jiro axaadiisna waa calaamadin jiray wa kaana yusalli wakta saxar halaata casharata rakca waktu saxar marka la gaadana saddex iyo toban ragcadood ayaa uu tukan jiray buu leeyahy bukhaari raximah llahu tacaala waxaa mashaayikdiisa iyo kuwii ay dalabka wadaageen iyo kuwii ka dambeeyey ay uga markaati kaceen inuu ilaahay ku arjaaqay xifdi xoog weyn iyo zakaa faham khaaliqa oo xuduudda caadigaa ka baxay bal waxay sheegeen kuwa xaaladiisa daalacday waxaa looga yaabo oo ay ka yaabeen tacajuba minhu aladkiya dawi lxifdi waliqaar fadlan cama siwa kuwa ilaahay zakaha ku arzaaqiyo xifdiga ayaa ka yaabay iska dhaafida ka shaqayseen maxamed ibn lazhar asajistani wuxuu leeyahy kuntu fii majlisi sulayman ibn xarb walbukhaariyu macana yasmac walaa yakfi sulayman ibn xarb xalqadii sidaan fadhiyay bukhaari waa naga fadhiya u leeyi isagoo xadiidka uu dhegaysanayey uy waxba ma qorahay halka ragga kale qalib iyo waqada ay isku hayeen markaasaa ay isweydiiyeen ardaydu waxaa laha maala walaa yakfu maxaa dhacay ninkan oo waktiga isaga khasaareen oo xadiidka u qori lah markaasaa waxaa la yihi yarjicu ilaa bukhaara wayaktuu min xifdihi markuu bukhaara ku noqdo iyo xadiidka iminka dhegta uu ku qaatay hadhowtoola dusha uu ka qori doona abubakr alkaduyani ayaa wuxuu leyi maa laa yakun mitla maxamed bn ismaaciil maxamed bn ismaaciil oo kale maan ara kaana yakudu kitaabu min alcilm fayatalic calayhi tulaaca fayaxfad kitaabka dadka cilmiga kadisa u qaadan jiray hal mar ayuu daalacan jiray daalacashada hal mar uu daalacdo ayuu ku xifdiyi jirayba maxamed ibn abi xaakim wuxuu leeya qultu li abi cabdillahi maxamed ibn ismaaciil taxfadu jamiica ma adkaltahu fi lmusanaf axaadiitan aad kitaabkaaga gelisay oo dhan miyaad xifdisan qaala laa yakfa calaya jamiicu ma fii wa qaala raximah llah axfadu miata alf xadiid boqol kun oo xadiid baan xifdisanay bui an asaaniidaba marka la firiyo oo xadiidku hadduu leeyahay boqol sanad boqol xadiid bay ikhtiyaarin jireen ahli xadiid miata alf xadiid صaxiix wa miatayn alf xadiid غayr صaxiix boqol kun oo xadiid oo صaxiixa iyo laba boqol oo kun oo xadiid oo aan صaxiixayn waxyaabaha layaab kale xifdigiia tusinaya waxaa kamida qisada uu ku sheegay khaiib baghdadi fi taarikhi baghdad kadalika fi wafayaat acyaan ku qoran oo markii uu baghdad soo galay ayaa ahlulxadiid oo dhan ay isu yeedheen bukhaari raximah llahu tacaala inay imtixaamaan ayay dooneen boqol xadiid ayay asaaniidooda iyo mutuuntooda isweydaariyeen toban xadiid bana nin baa loo dhiibo yihi kutu akri bukhaari hadduu imtixaankaa ka baxo cilmigoona ka dhegaysan haddii kalena ha iska tago kadib waxa weeyaan ninkii horreeyey la bilaabay xadiid matni iyo sanad aan islaacayn oo la isku rakibay garan maayo bui bukhaari wuu dhameeyey tobankii nin baa soo boqolkii xadiid ku dhameeyey kuwa imtixaanka soo gajiyey matniga way fahmeen ninkan cilmigiisu heerka u gaarsiisay kuwa kalena waxay ku tuhmayeen qusuur fi lcilm waxba garan maayo bay lahaa boqol xadiidkaa la wediye boqolkiiba waa garan waay boqolkii xadiid ayuu sidii khaladka ahayd ugu soo celiyey uri kaa sidaasaa tidaahay sidaana ma aheen sidaa weeye xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy siday xadiidaas sax ku ahayd inuu gartaa la yaab mare waaba xaafidba laakiin waxaa la yaab leh in boqolkii xadiid sidii khaldaneed ee u akriyeen uu ugu soo celceliyey ugu soo celiyo mid mid u sheegay kadibna sidii saxda ahayd uu ku xifsiyey oo mujarad akrinteeda ku guda akriyay buu ku xifdiyey bukhaari raximah llahu tacaala zuhrigiisa iyo cibaadadiisa haddaynu waxyar ka tilmaamo wuxuu leeya ibnu katiir fi lbidaaya wanihaaya waqad kana albukhaariyu raximah llah fii gaayati alxayaa inxishood badan bu ah waayo iimaanka iyo xishoodu ka dhasha alxayaa waliimaanu qurina faida irtafca axaduhumaa irtafaca la fii gaayati alxayaai washajaaca waasakhaa gacan furnaan iyo deeqsinida walwaac xalaalmiras ayuu ku sifaysnaa wazuhdi fi dunya daar ilfanaa'i waalragbat fi laakhira daar ilbaqaa waxaa mid qaayo heer sare ku gaaray iyo gaahiditaanka adduunyada zuhdigana macnihiisu waxa weeye azuhd wixii waxa weeyaan adduunyada kamida ee aan aakhiro waxba kaaga tarahayn inaanu qalbigaa ku weynaan sida ibnulqayim uu kasoo naqliyo shekh islam ibnu taymiya fi madaahib saalixiin zuhdigu maha muraacaadka adduunyada aad u baahan tahay inaad ka tagto kaana ibnu mubaarak raximah llah min aqna nnaas wamaca dalik kana zaahidan addunyadu qalbigiisa may gelin alraqba fi aakhira ayuu ku sifaysna jacayl daran oo u hayay aakhiro waa daarulbaqa sida aynu horu soo aragnay habeenkii wuxuu tukan jiray ibnu katiirna halka waa ku sheegay saddex iyo toban ragcadood rabadaan hadday tahayna qur-aanka habeen kasta waa khatimi jiray wa kaanat lahu jidda wamaalu jayid yunfiqu minhu sira wajahra aabihida xoolo badan uga dhintay bukhaari raximah llahu tacaala marka xoolo waa haystay si muuqatmiyo si qarsooma xooleysa waxbuu uga bixin jiray wa kaana yuktiru sadaqata bileyli wanahaar wa kaana mustajaaba dacwa wuxuu ahaa mid bukhaari raximah llahu tacaala ilaahay subxaana watacaala haddii uu baryo markiiba waajiibo waa xaafid ibnu xajar hadii saariga uu ku sheegay inuu bukhaari yihi dacawtu rabbii maratayn fastajaaba lii laba jeer baa rabbiga u baryey fastajaaba lii yani fi lxaal isla markiiba wixii ilaahan weydiistay baan arkay fataraktu ducaa khashyata an tanqusa xasanaat waan iska daayay buuri ducada ilahay wax weydiisanay yani min umuur dunya kamida ana ka baqaayo in ilaahi subxana watacaala markiiba iga ajiibo deetana taasi xasanaadkayga ah hoos waxaweyaan ay udhigto xasanaadkayga ay nuqsaamaan sudaab dacwa ayuu ah raggii waxa weyaa dhibaateeyey khaalid ibnu maxamed adahri ninkii la odhan jiro amiiru bukhaara ahaa uu kamid ahaa iyo laba nin oo kaleo arrintaasi ku kaalmeeyey bukhaari raximah llahu tacaala u habaaray khaalidkaasi isagoo amiire ayuu bukhaari raximah llahu tacaala dhibaateeyey sida aynu xagga dambe ku sheegi doono oo weliba kibir uu arrintaas u kalif bukhaari uu ku yihi gurigeyda kaalayo caruurtayda kaalayo guriga ugu aqri taariikhda taariikha albukhaari kaala ugu aqri waxa weyaan gurigeyda markaasaa bukhaari raximah llahu tacaala uu yihi alcilmu yutaa ilay cilmiga waa loo yimaadaa xalqada kaal adiga caruurtaada uga dhigay ma ahaan acilma amaama salaatiin cilmigii ma dullay salaatiinta iyo xukaamta hortooda isagoo markaa calo u qabo bukhaari ayaa maxamed bin yaxya dahali oo bukhaari raximah llahu tacaala sida dee taraajiinta taarikhda ka muuqataa lcilmiguna tilmaameen aan raali uga noqon iqbaaru naasi caleyh waijtimaacu alaba fii xaaqatihi ayaa warqad u qoro ku yihi bukaari wuxuu qabaa qur-aanku inuu yahay makhluuq lafdi bilqur'aani makhluuqu buu yihi marka bukhaari calaa kulli xaal ninkaasi waa ka mustaafuriyey bukhaara marka waa habaaray ninka aya raggii lamid ah intaana dini ka soo wareegin ayaa ninkii ilaahay amiirkii ka sarreeyey uu ku salliray oo inta dameer la saaray dadkao dhan loo dhawaaqay yani min baab lihaa yuudiya caleyh wa huwa calaa ximaar sidaasuu ilaahay subxaana watacaala kurbadii iyo awoodii uu kaga qaatay bukhaari raximah llahu tacaala waxaa galainsa kamid ahaa alxaakim uu sheegay fi taariikhi iktanim fi lfaraadi fadla rukuuci facasa an yakuna mawtuka bakta macnaa filaaqada haysato rukuuc dheeraada oo sunna ah kaga faaidayso waxaa laga yaabaa mawtku inuu kugu yimaado si bakta fajatan kam صaxiixin ra'ayta min gayri suqmin dahabat nafsuhu صaxiixatu falta in misaal aragtay qof caafimaad qaba oo iyadoo xanuunbaabu ku dhicin naftiisii ba qabtay ay ka baxday u wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala bukhaarigina sidaasi ayaa ku dhacday sidaa uu galaya ku sheegay ayaa ku dhacday laakiin isagu fadla rukuucin wa sujuudin wa qira'atin wa xifdin hore ayuu uga faa'idaystay waktiga aada iyo aad buu adiyada bukhaari raximah llahu tacaala uga zaahiday kaana qaliila akli jiddan aad buu cuntada u yareysan jiray sida ibnu kaiir raximah llahu tacala uu tilmaamay ardayda aad buu u ixsaafali jiray ilaa laga kaana mufrid alkarab deeqtinimadiisu waxay mid xagka dhaaftay ayay ahay wuxuu ahaa mid aada u khushuuc badan oo wuxuu kamid ahaa kuwa helay xalaawat aliimaan iyo ladat alcibaada abubakr ibnu muniir iyo maxamed ibnu ismaaciil ayaa maalin tukanayay markaasa waxaa qaninaa dumbuur waxaan umalaynay baalka unaqaano shuquba ama waxa weeyaan dadka qaarkood magac kale nu yaqaanin baa laga yaaba sabca casharata mara toddoba iyo toban jeer buu qanin markuu salaadu dhameeyey ui waa baaeega waxaan dhibaateeye waa maxay deetana waa la eegay iyadoo toddoba iyo toban meelood ay gararsan yihiin salaadiisana muu jarin yani min min kasrati khushuuc oo khushuucdu waa maxay ma huwa khushuuc sida ibnulqaym khushuucda ku tacarisiye kitaabkiisa madaarij saalikiin khushuucdu waa qiyaamu qalbi bayna yaday rabbi bidulli walqubuur waljimciyati caleyh waa inuu qalbigaadu ilaahay hor istaaga subxaana watacaala isagoo u dullaysan oo uqubuucsan shaahidkan ujeedna waa maxay waljimciyati caleyh isagoo qalbigu ilaahay ku ururay oo in ka midi meel kale aanay ku maqnayn markaa salaada markuu gashanaa waxa weya jamaca qalbahu calaa rabbihi waxaa ganganinaya maba garansanan bu ihi hada salaadiisuma jarin imaamu dahabi wuxuu tazkiratu xifaad ku yihi tarjamada bukhaari kaana ra'san fi zakaa ra'san fi lcilmi ra'san fi lwaraci waalcibaad zuhdigiisa waxaa kamid ahaa bukhaari raximah llahu tacala waa dayacustarshee waana ugu nasaxayna dalabat lcilmigu inay dayacnu sharaxaabaan waayo waa waa waa shaqo xora weyi oo qofku waxna uu ka baran karo dadkana uu waxbari karo dacwadana uu ka qayb qaadan karo markaa dayacustar buu lahaa bukhaari raximah llah alaaqoo dhan loo keenay dabeetana dad dayacustarana u yimi waxay yidhaahdeen waxaad naga siisaa beriisha beriisha khamsati aalaaf dirham shan kun oo dirham oo faa'iidaa aanu kuu saaro dabetana darin farku leya lacaawa iska taga dadeexay noo ahaatee dabeetana berintooda yahay intaanay kuwa hore u iman qolo kale ayaa u siiyey waxay ku dhahaan toban kun oo dirham oo faa'iida aanu kuu saaro wuxuu yihi maya xalay baa niyeystay inaan qoladii hore ka iibiyo hadda iibma dhicin oo haddii u qoladan dambe ka iibin lahaa mid sharciga khilaafay ma ahaadeen qoladii hore inaan ka iibiyaan xalay niyeystay bu nawaytu lbaarixa an adfaca ila alawaliin fadafacaha ilayhim waqaala laa yuxibu an anquda niyad niyada burin maayaa yii waa min baab ilwadac min baab waxa weeyaan muraacaat khawaatir innaas waxaa zuhdigiisa kamid ahaa zuhdu fi acraab innaas dadka cirdigooda iyo dhegtooda inuu wax ka sheego mid ka daahidey ayuu ahaa ilaa maa yaqtadiihi aljadbu can iddiin ilaa jadciga iyo tacdiilka difaaca diintu uu keensanayo mooyaane wuxuu odhan jiray laa laa yakunu lii khasmu filax aakhiro cidi qabsanaysaa ma jirta buu odhan jiray cirdigooda waxaa ka sheegay markaasa waxaa lagu yihi yaqumuna caleyka ataarikh kitaabkaaga taariikhda soo dhigateen ragga taraajimtooda jarxiya oo ku sheegay oo waxay ku leeyihin kitaab annaas dadkuu xantayo kitaabkiisa taariikhda ayuu rag badan ku jarxiyey faqaala inamaa rawayna dalika riwaayatan walam naqulhu min cindi anfusina waqad qaala nabiyu binshaaq lcashiir horta dee mashaayikdan ka wariyo yuri taas haddii sheekh caaliyu qof uu jerxiyo jarxiga aan anigu aan sii wariyo ala sheekh fulaan baa ayaa qofkaa jerxiyo jarxi uu mutaystay yani anigu dembi ma yihin naaqil baan ahay cilmi naqliyey marlabaadka dee rasuulku waa sheegay binshaaq lcashiir isagoo qof ka hadlaaya marka dee rasuulka alayh salaatu salaam ayaan ku bay maa yaftartu axadan qad mundu calimtu ana algiirata xaraamu qof caqdarro kuma xaman laga bilaabo markaan ogaaday inay xantu waxa weyan ay xaaraan tahay walihaada ayaa hadalka xataa jarka wa tacdiilka ee ragga uu ka hadlaa uu yahay kalaam latiifa oo muctadiliinta ayuu kamid ahaa fi ljar watacdiil mutasaahibna maahay mutashadidna maahay waxaa la jira ala isticmaali jira sakatu can fiihi nadar tarakuu qaala alxaafid waqalla an yaquula kadaab aw wadaac wainamaa yaquul xataa ninku hadduu beenaalay wainamaa yaquul kadabahu fulan ramaahu fulan yani bilkadib aad iyo aad bay culamadu u ammaaneen imaam bukaari raximah llahu tacaala qutayba ibnu saciid wuxuu yihi jaalastu fuqahaa wzuhaada wlxudaa famaa raytu mundu caqiibtu mila maxamed ibnu ismaaciil wahuwa fi zamanihi ka cumar fi saxaaba bukhaari wuxuu ahaa waktigiisii sidii cumar u ahaa waktigii saxaabada u dhex jooga wa qaala low kaana maxamed ibnu ismaaciil fi saxaaba lakaana aaya axmed ibnu xambal wuxuu yihi maa akrajat khuraasaan mila maxamed ibnu ismaaciil mashaayikhdiisu kumay ammaanin xifdi iyo xadiisa qura bal xataa sidi bay ku ammaaneen maxamed ibnu bashaar mashaayikhdiisa kamid wuxuu yihi wa afqahu khalqi illahi fi zamanina bukhaari taraajimtiisa iyo kitaabkiisaba taasi waa ka muuqan doona addawlati iyo nucaym ibnu xamaad mashaayikhdiisa kamid ahaa mid waliba wuxuu yihi maxamed ibnu ismaaciil albukhaari waa faqiihu haadihi alumma marka haddaynu isku dayno culimadu alwada ay ku ammaaneen inaynu soo ururino kama waxa weya addayoon karno waxaa insha allahu tacaala darsiga berri u noqon doonaa in bal waxoogaynu ka tilmaano mixnatu limaam bukhaari oo aynu yaro ishaaro duruusta laga qaadanayo ibtilaada iyo mixnada uu la kulmay bukhaari kadibna bal saxiixu bukhaariga laftiisa ayaynu wax iska oran doonaa muxuu yihi saxiix imaam bukhaari raximah llahu tacaala iyo bal istilaaxaad caama oo ay muhim tahay qofka kitaabka dhiganaya intaanu kitaabka gudagelin inuu ogaado wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina maxamed